habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa habeen talaadaha bisha oktoobarna waa laba sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dotcom waxaana caawa dil idaacaddeena kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada ad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah shir ku saabsan xuquuqda aadamaha qaramada midoobay oo ka dhacay dalka jabuuti annagaa weydiisanay hay-addan sare ee xuquuqal insaanka inaannu ka mid noqonno heer caalamiya inaan ururka heerka caalamiga ka mid noqonno si ururka haddee looga mid noqdo waa shuruudo badan inaa la buuxiyo waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ismarwaaga siyaasadeeda ee weli u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada maamul goboleedyaa jira wax lagu heshiiye baa jira khilaaf wuu iman karaa laakiin waa laga heshiin karaa dan caama hadday tahay waxa laysku khilaaf karaa waa ra'yi ra'yina iyadoo laisku khilaafsaya lawada socon karaa oo lawada shaqayn karaa waxaa halkaa ku lumeyna waa danta dadka soomaaliyeed iyo ummadda somaaliya danteeda ku lumaysa halkaa ani waxay la tahay marka waa wax laga heshiin karo waa wax laga gudbi karo malihi cid gaara magaranaysa ma garanaysaa khilaaf hogaan dowladda dhexe waxbay ku leedahay waxyaabaha jira ee khaladaadka maamulgoboleedu way leeyihiin
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horse dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida milatariga maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan sagaal mintidiin shabaab ah ay ku dileen duqayn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta soomaaliya taasi oo la fuliyey kadib markii shabaabku ay weerareen ciidamada dowladda soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay in sidoo kale ugu yaraan hal mintid oo kale oo shabaab ah lagu dhaawacay weerarka weerarkan oo la fuliyey ayaa iyada oo lala shaqaynaya dowladda soomaaliya ayaa waxa uu isniintii ka dhacay meel afartan kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada maraykanka ayaa sanadkan soomaaliya ka fuliyey in ka badan labaatan duqeyn
qarax ismiidaamina ayaa waxaa lala beegsaday goob ay isugu soo urureen dadka qaybgelaya olol doorasho oo ka dhacay bariga afghanistan halkaas uu lagu dilay afar iyo toban qof soddon kalena lagu dhaawacay qaraxaasi oo ka dhacay degmada kama ee gobolka nangarhar ayaa waxaa lala beegsaday xafiiska mid ka mid a musharaxiinta doorashooyinka baarlamaanka ee dhacaya labaatanka bishan oktoobar xaaladda musharaxaasi oo lagu magacaabo naasir muhmaan ayaan ilaa hadda la ogeyn afhayeenka gobolka atullah kuyani ayaa v o eda wuxuu u sheegay in qof soo xirtay walxaha qarxada uu isku dhex qarxiyey dadka xilli ay dhegaysanayeen musharaxa waa weerarkii ugu weynaa ee lala beegsado dhacdo doorasho tan iyo markii saraakiisha dalkaasi ay toddobaadkii tege ay u ogolaadeen laba kun iyo shan boqol oo musharaxa oo ay ku jiraan afar boqol iyo toddoba iyo toban haweena in ay bilaabaan ololahooda ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi yeeshee gobolkaasi waxaa ku xoogan kooxaha tolobaan iyo daacish
dowladda maraykanka ayaa u xaqiijisay dowladda faransiiska in ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso isbahaysiga uu faransiisku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag ee dalka maali xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka james mattis ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada baariis ee xarunta dalka faransiiska in maraykanku uu sii wadi doono taageerada dhinaca sirdoonka iyo saanada ah ee uu fidiyo howlgalka uu faransiisku horkahayo hadalkan ayaa imanaya kadib markii ay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku hore u sheegtay in ay dib u qiimeyn ku sameynayso waxa ay ka yeeli doonto ciidamada ka jooga galbeedka afrika kadib markii dalka niger lagu dilay afar askari oo maraykan ah sanadkii hore
rajo xumo iyo jahwareer ayaa kasoo kordhayay jasiiradda la yidhaahdo sulawesi ee bartamaha dalka indoneesiya oo ay ku dhinteen ugu yaraan kun iyo laba boqol oo qof dhulgariirkii sunaamiga watay ee jimcihii ku dhufta halkaasi waxaa weli dhutinaya dadaalada lagu badbaadinayo dadka oo weli burburka hoostiisa ku jira iyadoo aan lahaynin qalab culus oo lagu soo faago burburka kooxaha gurmadka ayaa waxa ay baarayaan burburka hoteelka raraw ee magaalada baluu oo la rumaysan yahay in ilaa iyo konton qof ay ku dhex go'doonsan yihiin waxaa la sheegay in boob xoogle loo geystay dukaamada laga cararay ilaa iyo konton kun oo qof ayaa la rumaysan yahay inay ka barakaceen magaaladaasi iyadoo dadkana ay haysaneen cunto iyo biyo jasiiradda sulwesna ay go'doonsan tahay caweyso wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale halkaaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaa weli jira ismariwaa u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii dhowaantan ay madax ku jirta golaha iskaashiga maamul goboleedyadu ay sheegeen in ay joojiyeen xiriirkii dowladda dhexe inkastoo madaxweynaha hirshabelle uu isagu sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda haddana si foolka fool ah iskuma aanaysu hor fadhiisan labada dhinac sidee ayaa haddaba taasi looga gudbi karaa su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa xuseen barre aadan oo haatan istuudiyaha ugu weheliya waxa uu weydiiyey siyaasiga ibraahim shukri oo hore u ahaan jiray afhayeenkii maxkamadaha islaamiga ee soomaaliya una soo shaqeeyey dowladihii hore ugu horreyna ibraahim shukri waxa uu ka hadlayaa tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ka hor inta aan doorashooyinka hogaanka ka dhicin maamulka jubbaland sanadka dambe aragtida koowaad waxa weeye waxaa ka hadlay doorashada soo dhow ee jubbaland doorashadaas xilligeedii wax yarbaa ka dhiman waxay u baahan tahay shuruucdii doorashada lagu geli lahaa in la sameeyo oo loo diyaariyo dadku sida doorasho u geli lahaa iyadoo u baahan tahay marka hore waxyaabahay u baahan tahay marka waxaa kamid a in la sameeyo guddiga doorashada in la xadido xilligii doorashadu ay dhacaysay qaaliga ku bixi lahaa xildhibaanada iman doona jubbaland ma sidii kuwii federaalka la dooran doonaa haddii dad erga ay dooranayaan imise qof baa dooranaysa xildhibaankii ma kontonkii kuwii horaa ayaa lagu qaydi doonaa ma waxaad dooranaysaa shan iyo labaatan waa la sheeg sheegayey waxay u baahan tahay marka waxyaabahaas oo doorashada ku saabsan jubbaland in marka hore shuruucdeeda la sameeyo talabaad waxa weeye in jubbaland ay xoreyso dhulka maqan ee gacanta shabaab ku maqan iyaduna waa qodobka labaad oo oo aan dowladda magaranaysa waa wax ka iftiimiyo qodobka saddexaad waxa weeye saraynta sharciga dadku inay sharciga iyo nidaamka ay dhigteen oo dastuurka ugu horeeyay iyo maxkamadaha iyo systemka lagu heshiiyey ina dadku dhaqmaal sharcigu saraynta uu yeesho oo qof kastoo muwaadina oo jubbaland ku nool ama soomaaliya gudaheeda uu helo sharci ku maarmi karo uu kaga maarmi karo dad inuu kaashado ama qaraabo ama nin madaxa ama qof mas-uul ah waa inuu heli karo maxkamad qofku intuu tago uu ku heli karo cadaalad u baahan yahay waana iska macruuftaasi hadda waxa weeye meelo badan dadku shabaabkay uxukun tagaan oo xukun u raadsadaan iyagoo og inaysan cadaalad helin taasina waxa weeye waxay guud ahaan ay dhaawac iyo ku taamganaysa magaxumo systemka jira ama dowladda dhexe ama gobolada ka jira qodobka saddexaad waxa weeye daadejinta maamulada ka bilaabata wasaaradaha ilaa iyo tuulada ugu dambaysa in maamulku uu gaaro oo uusan ku koobnaan meelo gaar ah ama magaalooyinka waaweyn ama meelaha wasaaradaha ama meelo kooban ismo sababto a qofka tuulada jooga wuxuu u baahan yahay nolol waxaad ku sugan tahay kismaayo oo ahayd halkii shirka ay maamul goboleedyadu ku yeesheen ee ay xidhiirhka u jireen dowladdii federaalka ma kula tahay in arrintaas iyo doorashooyinkan soo socda wax xidhiira uu ka dhexeeyo dabcan dee dadka oo siyaasadooda rasa way dhihi karaan oo sababtoo ah waxay jecel yihiin dadka oo hadda doorashooyinka ay kusoo foolloo yihiin oo doorashooyinka kusoo dhow yihiin si ay madax banaani u weelaan waxa iyagu ay rabaan in la sameeyaan in la yidhahdo dowladda xiriirka u goynay culaysna uu halkaa u yimaado si ay iyagu markaa waxay rabaan iyo dadkay rabaan usoo xushaan waa wax la dhihi karo mana iman karto in xiriir laisu goyo lakala guuro sababtoo dowlada ma kala yihin soomaaliya waa hal dowlad waa hal system maamul goboleedyaa jira wax lagu heshiiya baa jira khilaaf wuu iman karaa lakin waa laga heshiin karaa haddayna dan gaari jirin oo qofku dan gaara markaa isaga uusan lahayn haddii dowlad dhexe jooga mid goboleed hadduu jooga labadaba dan caama hadday tahay waxa la isku khilaafi karaa waa ra'yi ra'yina iyadoo la isku khilaafsaya lawada socon karaa oo lawada shaqayn karaa waxaa halkaa ku lumayna waa danta dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaliya danteeda ku lumaysa halkaa ani waxay la tahay marka waa wax laga heshiin karo waa wax laga gudbi karo malihi cid gaara magaranaysa magaranaysaa khilaafka gaalka dowladda dhexe waxbay ku leedahay waxyaabaha jira ee khalabaadka maamulgoladu way leeyihiin laakiin waxaa meesha ka maqan inti si nidaam loo wada fadhiisto in la isdhegaysto iyadoo oo aan la is caayin oo waxba la iska sheegin oo la isxagxagan sababta waad ogtahay waddankeenu dhowr iyo labaatan soddobiya sano dowlad la-aan systemkaani sidan ahaa waxay u baahan tahay marka inaan ka gudubno waxyaabihii hore ee aan aan kusoo jiinay dadku inay ka bislaadaan oo dadka mas-uuliyiinta weliba ay siyaasiyiinta inay ka bislaadaan oo iyadoo ra'yiga lagu kala duwan laisdhegeysan karo oo laismaqli karo ayaan u baahnaa runti aragtiyahan siyaasigeed soo bandhigtay ma la wadaagtay madaxda iyo siyaasiyiinta ay khusayso in badan oo kamid ahaa waa waan la wadaagnay waa waxbaan iska nidhi laakiin waxaa laga yaabaa dee inaysan iyaga magaranaysaa marka aysan la qumanaanin wixii loo sheegayo keligana m dad badan baa u sheegay keligana ra'yiga kumihii dad badan oo siyaasiyiin oo gobolka joogay iyo meelo kaleba barnaamijka ka hor socona waa ka midaysanahay waxaa keliya hormana waxa weeye in transparenty uu jiro ku saabsan doorashada iyo imatisyada fursad in la siiyo dadka waxay u baahna ina maamulka inuu sameeyo maamulka laga rabaa inuu dowrkiisa qaato oo shuruucdii iyo nidaamkii doorashada lagu gaarna uu sameeyo intaa un weeye waxaana waan ka hadlaynaa oo si magaranaysa ciddii doorasho rabta markaa ay u gaadho wixii ay rabtay oo saxa ururka al-shabaab wuxuu haystaa deegaano fara badan marka sideed u aragtaa in iyadoo al-shabaab dhulkii aan laga xoreyn haddana ay madaxdii isqaqabsadaan waxay sii dheeraynaysaa dhibka iyo dhibaatada haysta ummadda soomaliyeed bay sii dheeraynaysaa ururkaasna dee waxaan isle awood hadda dhulka ay ku haystaan ma jirto muwaafaqa la-aanta ka dhaxaysa isqabqabsiga dowladda iyo magaranaysa maal goboleedyada iyo guud ahaan dowladda dhexe dhexdeeda waxyaabaa ka jira iyayna wax la soconaynin oo oo aan shabaab looga adkaan karin laakiin haddii iraadadu midaysan tahay aragtida iyo in nimankaa layska wada celiyo ay midaysan tahayna waxaan isleeyahay intaa mayna soo gaareen oo intaa waddanka mayna kusoo gaareen waa dad kooban marka soomaalida loo eego meelo koobanna way joogaan hadda xilligan doomaro ay dhul badan haysteen baa jirtay laakiin waxay u baahan tahay in aragtida iyo doonista wax lagaga qabanayo inay dadku ka midaysan yihiin hadday dowladda dhexe tahay iyo hadday gobolada tahay meel kastana way joogaan oo gobolada o dhanna way joogaan dowladda dhexe dhulka joogtana way joogaan marka waxaa isleeya waxaa ka maqan muwaafaqadii iyo dadkii inay wada shaqeeyaan aragti saxna laga qaato nimanka oo lagula diriro kaasina wuxuu ahaa siyaasiga ibraahim shukri oo hore u ahaan jiray afhayeenkii maxkamadaha islaamiga ee soomaaliya ulana soo shaqeeyey hore dowladihii hore waxaana uu u warramayey xuseen barre aadan weli wararka siyaasadda soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaye xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa ugu yeeray dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada inay wadahadal ku dhammeeyaan khilaafka weli taagan siciid qorsheel waa xoghayaha guud ee xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed waxauu sheegay in ay muhiim tahay in la dhammaystiro qabiyo qoraalka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya xilligan uu haysto siciid qorsheel ayaa soo bandhigista daraasadaasi kadib waxa u warramay waryahaga v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
bismillahi raxmaan raxiim runtii xoogga waxaan saarnay arrimaha ugu muhiimsan waa kow arrimaha amniga arrimaha cadaaladda guud ahaan kalsoonida shacabka soomaaliyeed maxay tahay ay ku qabaan dowladda soomaaliya ayaanu xoog saarnay markaad fiiriso dabcan baaritaankan waxaa laga arooriyey ilaa kun iyo shan boqol oo qofood oo dad soomaaliyeeda ujeeddadaan kala hayna waxa weeye inaan dhiiri gelino in dowladda iyo mucaaradku mar walba ay ka sheekeeyaan shacabka soomaaliyeed muxuu rabaa dad gabadha soomaaliyeed ama wiilka soomaaliyeed oo degan kismaayo ama garawe ama macnaha cadaada iyo gaalkacyo aragtidooda maxay tahay dowladda ka qabaan saas darteed ayaan waxaan isku daynay aragtidaas inaan abuurino waxaad khusteen hay-adaha qaar aan ku horey madaxda dowladda oo kale laba kun toddobiyo toban laba kun sideed iyo toban isbeddelaa muuqday maxaa ku salaysan
arrinkaas waxaanu ku salaynay markii madaxweynaha la doortay shan bilood ka bacdi ayaanu waxaan samaynay cilmi baaris bishii sideedaad laba kun iyo tobaniyo toddobadii waxaanu weydiinay isla su-aalahan aragtida iyo kalsoonida dadku ay u qabaan saad la xasuusato waxaa jirtay kalsooni aad u fara badan meel walbaa xabada laga riday meel walbaa dadku aad bay madaxweyne farmaajo kalsooni badan ugu hayeen taas ayaa keentay inuu ilaa siddeetan iyo lix haysto ilaa siddeed iyo toddoba uu haysto raytingka inuu haysto aad baa maaragtay kalsooni badan u haystay hadda oo hal sana iyo xoogaa ama hal sana iyo bar laga joogo dadkii baanu weydiinay aragtidaada ka warran waxaad mooddaa ilaa toban iyo sagaal ilaa labaatan inay hoos u dhacday dabcan arrimahaas waxyaalo badan baa keeni kara waxaa kaloo xusid mudan ma la socotay su-aasha sababta keentay
maya annagu waxaanu weydiinaynay wax la yidhaahdo aragtidaadu maxay tahay ku saabsan madaxweyne cabdulaahi farmaajo arrinka ku saabsan sababtu maxay tahay waa cilmi baaris kaleoo gooni ah laakiin tan waxay ahayd kalsoonida intaad u haysaa intay la egta taas bay ahayd ra-iisul wasaaraha xaggiisa ilaa labaatan iyo kow baa hoos u dhacday dabcan marka qofka la doorto soomaalidu aad bay waa dad aad u fiican kalsoonidooda ay badan tahay ilaa siddeetan iyo toddoba siddeetan iyo lix bay siiyeen hadda ilaa labaatan iyo koow baa hoos uga dhacda waxaa xusid mudan marka la fiiriyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa inay kalsoonidooda kala duwan tahay ee wasiirada markaa la fiiriyo boqolkiiba soddon iyo toddoba ayaa hoos u dhacday taasna waxaa keeni karaa dhici karta wasiirada aan een, qaarkood oo la kala bedelay ilaa adugu ee, toban wasiiroo la bedelay intii dowladdu ay dhalatay ee, waxaa dhici karta inaan lala soco karin een, een, macnaha shaqada ay qabanayaan taasaa dhici karta inay keentay soddon iyo toddoba inay husoo guud ahaan een, een, marka la fiiriyo arrimaha amniga oo kale waxaad mo aragtida dadku inay maaragtay een, kala duwan tahay maalan garow oo kale iyo cadaado iyo kismaayo iyo hi- iyo beledweyne oo kale waa kala duwan yihiin beledweyne iyo muqdisho kalsoonidu dadka ay ku qabaan dowladdu inay wax ka qabanayda amniga aad bay u yarta boqolkiiba soddon iyo shan maad moodaa gobolka banaadir oo kale inay tahay markaad fiirido garowe dabcan boqolkiiba siddeetan weeye waxaa xasuus- muqdisho aan dul istaagno waa meesha ugu badan mudaradu dowladda oo dhan baa degan Eh, amniga muqdisho oo kale soddon iyo shan boqolkiiba dadku sidee u qeexaan een run ahaantii waxyaalaha dadku ay keenaan waxa weeye een waxaa la fiirinayaa een ma u malaynaysaa dowladdu inay arrimaha amniga wax ka qabanayso kale su-aashu ma ku kalsoon tahay wey marka dadkii dabcan waxaad arkaysaa ee, waxaa saamayn ku leh afar iyo tobankii oktoobar wixii dhacoo kale ee, qaraxyada joogtada een waxyaalo fara badan oo meelaha dowladoo la weerarahayo mar walba amni daradii dadkii oo aad iyo aad macnaha breshar arrimahaas uu ka haysto taasaa waxay keenaysaa marka kalsoonidu dadku inay hoos u dhacday waxaa xusud mudan marka loo fiiriyo maalan arrimaha dhaqaalahoo kale dowladdu dadku waxay ku kalsoon yihiin inay wax ka qabanayda arrimaha dhaqaalahoo kale ilaa lixdan iyo sagaal eh, waxaan dhihi tagay ilaa lixdan iyo labo ayaa aaminsan inuu een, een, macnaha dowladdu ay wax ka qabanaysa arrimaha dhaqaalahoo kale marka waxaad moodaa dadku inay yihiin dad cadaalad arrimaha dhaqaalahana inay arki karaan dowladdu inay wax ka qabanaydo laakiin amniga in ay la siiyey dowladda ha rajadu aad su-aasha weyn oo indhaha soo jiito cadaalad oo kale waxaa tiri todobaatan iyo sagaal laba kun toddoba iyo toban soomaaliya waxaa la yidhaahdaa tobanka sano ugu dambeysay hay-ada cadaaladda kalsooni laguma qabin lambar intaas la-eg xagee buu ka jiray Ee, run ahaantii waxaa muhiima inaad xasuusato nambaradaas waxaa laga keenay meelo kala duwan waxaa dhici karta cadaalada muqdisho kale iyo garsoorka marka laga hadlaayo nambarku inuu aad u hooseeyo magaalo ahaan magaalo ahaan markaan ku tusiyo laakiin haddii garowe ee, laga hadlaayo iyo matalan een, ee, magaalooyin kale waxaa dhici karta kalsoonida inay kor macnaha ay tahay saas darteed ee, nambarkaas aan maqlaysaa waa nambar isku soo duubnay muqdisho markaan fiirido aad buu macnaha kalsoonida ku saabsan cadaaladdu waxaad arkaysaa kalsoonida loo qaba ilaa boqolkiiba afartan iyo sagaal inay ka yar tahay xataa Eh, waxaana keenaysa dadku inay dareemahayaan maxaakimtu iyo garsoorayaashu inaysan eh, si- kalsoonidii loo baahnaa ama shaqada sidii loo baahnaa inaysan u qabanayn kalsoonina aan lagu qabin inay arrimaha garsoorka wax ka qabanahayaan Eh, ugu dambeyntii dowladdu iyo mucaaradkuba way joogeen see u arkeen eh, cilmibaaristiin run ahaantii een, waa arrin een, aad iyo aad eh, dabcan waxaad garanaysaa dowladda qaab qayb ka mida waxay leeyihiin waxaad siideen hub culus baad waxaad siideen mucaaradada Eh, mucaaradaduna waxay le- isleeyihiin een, suurtagal maaha in hadda maxamed cabdulaahi farmaajo uu lixdan iyo toddoba haysto marka een, labadaba waanu u eedaysannahay waanaad garanaysaa cilmi baaris markaad samayso ujeeddadana waxay tahay inaan runta soo hordhigno marka runtu meelaha qaarkood mucaaradadu way way jeclaan karaan maalan amnigoo kale markaad ka waranto waxay leeyihiin arrinkan waa sax laakiin markaad ka waranto arrimaha dhaqaalaha oo aad tiraahdo percentagekan dowladdu ay haysata waxay ku leeyihin maya maya Een, dowladoo kale arrimaha qaarkood way ku adagtay inay laqdo oo ay ka mid tahay een, een, een, shacabku musuq maasuq oo kale dhibaatada weyn ay dadku shacabku u arkaan amni darada een, dadku ay soo jeediin waxyaalahaas oo kale waxaad marka isku soo duubduub waxaan aad ugu faraxsanahay mucaaradka iyo dowladduba inay u arkeen inay tanu furayso een, wada hadal cusub oo ku salaysan annagu afkaartaanu qabna inta xagga iska dhigno horta shacabku muxuu qabaa ujeeddadeenu taas bay ahayd in laga wada hadlo shacabka soomaaliyeed oo degan kismaayo cadaado een, een, garawe een, een, muqdisho kaliya mar walba inaan laga hadlin in laga hadlo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa siciid qorsheel xogeyaha guud ee xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed waxaana uu u warameeyey waryaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa waxay ka jawaabtaa aragtida ay ka qabto cilmi baaristan lagu sheegay in kalsoonidii dadku ay ku qabeen ay hoos u dhacday isla waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa waxa uu weydiiyey aragtida dowladda wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daahir maxamuud gelle sida kelimadeydaba ku jirta anigu waxaan bogaadiyey cilmi baaris in la sameeyo waxaan bogaadiyey hay-ad soomaalida cilmi baarisa inay laga aqbalo ay aqoonsato oo ay ay ogolaato inay wax la wadaagto ibtos inay la wadaagto oo aan ogahay inay tahay hay-adda saddexaad ee wakaaladda saddexaad ee cilmi baarista adduunka marka arrinkaas arrin aan bogaadina waayo ee cilmi baarista la sameeyey ka cilmi baaris ahaan annagu waa soo dhoweynay dabcan waxyaabaha ku qorno idilxukun maxkamadeed ma ahan oo lama taabtaan ah ama ga- gaf kuma jira ah ee si ama lama taabtaan ah gafka ilaahay ma gafa waa ilaahay marka tan xigta waxa ay tahay waxyaabihii meeshaas ka soo baxay wixii hadda bositifeka ahaa ee ugu muhiimsaneed in dowladda soomaaliya dadkeedu ka aaminsan yihiin right- right direction ama jid saxa inay wax ku wado arrinkaasi waxaan rabnaa nambarka la sheegay inaan ka kordhino oon leyli nahaar u soo jeedno oo waana loo soo waana laga shaqeeyaa marka waxaan rabnaa eh, nambarkaas inuu sii kordho oo inta badan bulshada soomaaliya haddaan la wada helin intooda badan ay aaminaan in dowladdu ra'yiga eh, d- meel saxa ay wax ku wado taas waa mid midda kale waxa ay tahay eh, hay-adaha iyo meelaha dhaliisha ay ka timid iyaguna wax la dafiri doono ma ahan laakiin waa wax dib loogu noqon doono laga shaqayn doono in la horumariyo laga shaqayn doono in la tayeeyo laga shaqayn doono in kalsooni iyaga iyo dadweynaha loo abuuro eh, si waafaqsan dastuurka iyo sharciga iyo taagtaagsiga dowladnimada soomaaliya ay u baahan tahay Ee, markuu hadlaysa madaxda dabcan inay ka wanaagsan yihiin sanadka hore ay sheegeen dhaqaalihii kordhay amnigu wanaagsan yahay laakiin warbixintu xoogaa waxaa moodaa laba kun toddobiyo toban kudeedku inuu hoosudhac u jiro lambarkuusan badnaanin marka maanta ma qarsan tihiin oo diyaar ma u tihiin inay aqbashaan ee, dhaliilaha ka yimid warbixinta Eh, annaga laba muhiimadood ayaan leenahay muhiimadu waa inaan ka shaqayno wax ka- wixii wanaagsan inay sii wanaagsanaadaan wixii xumaa inaan hagaajinno muhiimadda labaadna waa inaan xog dhab ah aan ka bixinno eh, wixii qaladahoo la tabiyo laakiin marnaba muhiimadda dowladdu ma ahan hay-adaha dawliga warbixinta ay ka soo saaraan gaar ahaan hay-adaha kalsoonida badan aan uga baahannaha sida bangiga adduunka iyo i m fta inaan inaan dafirno dabcan ee koro kobaca dhaqaalaha dadaalka dowladda kale ee ku mixirnaanaya wuxuu ku xirnaanaya waxyaabo badan oo isbirbiirsado ee, ah, isbeddel dhaqaalaha adduunka ama rijinka ama maxaan ku idhaha roobabka ama waxyaabo badanaa raad ku yeelan karo laakiin ka dowlad ahaan kaalintii nooga aadaneed kobcinta dalka waxaan aaminsannahay inaan kaalin mugle oo macno leh ka sameey waayo
waa hagaaga dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daahir maxamuud geeleh oo u warramayay waryaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a shir ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadamaha ayaa ka dhacay dalka jabuuti waxaana shirkan kusoo- kusoo beegmay iyadoo dhowaan fal isugu jira kufsi iyo dil uu ka dhacay jabuuti warbixintan waxaa noo soo diray ramadaan muuse daryeelka iyo kubcinta xuquuqda aadanaha waa ereyada gundhiga looga dhigay shirar xoogisdhaafsiya oo maalmahan ka socday jibuuti howlahan waxaa soo qabanqaabisay guddida xuquuqda aadanaha ee jibuuti iyadoo ay ka qayb galeen laanta qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqda aadanaha midowda gudiyada xuquuqda aadanaha iyo ururka caalamiga ee dalalka baahwadaagta ku ah adeegsiga afka faransiiska golaha bulshada rayidka jibuuti iyo khabiire ka yimid dalalka niger iyo morocco ujeeddada shirarkan ayaa xoojinta tayada xubnaha guddida xuquuqda aadanaha ee jibuuti iyo qaybaha kale wada shaqayntu ay ka dhaxayso iyadoo laga duulayo xogisdhaafsiga iyo waxqabadka wanaagsan ee ku salaysan maandaydka ay u xilsaaran yihiin gudashada howlahan gudoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee jibuuti suleymaan cumar cudin ayaa iiga warramay waxay ugu soo dhammaadeen doodihii kululaa ee meesha ka dhacay waxyaabihii lagu soo bandhigay iyo howlihii ay isla qaateen gudiyada kala duwan ee ku kulmay shirarkan kolley horta annagaa wax darbannay annagaa weydiisanay een, eh, u komisaariyaadii duraadda lomka hay-adan sare ee xuquuqal insaanka inaannu een, eh, ka mid noqonno een, heer caalamiya inaan ururka heerka caalamiga ka mid noqonno een, si ururka haddee looga mid noqdo waa shuruudo badan inaan la buuxiyo een, su'aalaha badan ee aad maqlaysay waxay ahayd dee hubsiimo inaannu shuruudaha buuxinayno waxaa een, shirka een, maanta joogay een, labada cishiye barka socday waxaa nala joogay een, laba hay-adood oo hay-adda afrika ka mid ah oo iyagu ururka caalamiga ka mid ah waa een, wadanka niger hay-adiisii iyo wadanka morocco waxaa een, dadka een, ka socday een, ururada caalamiga ah ee een, meesha nagu itixaamayey waxaa een, ka mid ah een, gabadh iyadu een, ururka een, caalamiga ee xuquuqal iisaanka ah een, ka socotay gabadh ururka een, wadannada faransiiska wadaaga ka socotay iyo gabadh ka socotay een, bunuudka waxa weeyaan hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee horumarka oo aan- oo u qaabilsan kolka een, labada cishi iyo barhkaa waxaa kaloo ka soo qayb galay yeedhnay ururadii bulshada ayaanu ugu yeedhnay si ay aan u muujinno in ururada bulshadu iyo haayadeedu ay wada socdaan oo ay wada shaqayni ka dhaxayso waxaan ku niyadsannahay inaan haddeed tallaabadii aanu kaga mid noqon lahayn ururka caalamiga ee hay-adaha xaquuqaliisaanka inaanu qaadnay oon insha allah ilaa labakuniyoabaatanka wax noo hirgalaya ayay noola egtahay gudoomiyaha golaha bulshada rayidka jibuuti ismaaciil siciid axmed ayaa isna iiga warramay marka hore waxyaabaha sida gaarka u soo jiitay waxaa si gaar ii soo jiidiyey ayada oo ay la codsi ka yimidey gudoomiyaha golaha qaran ee qaxooq insaanka jabuuti waxa uu codsaday in la siiyo waxbarasho ku aadan tayaynta iyo tiradaba kurqaadista ee howlgalka waxoogisdhaafsi iyo aqoonkororsi aqoonkororsi in la sameeyo si howlgal buuxa loogu yeesho bulshada lagana wacyigasho xaquuqal insaanka geesii kale badan bulshada reerka haddaan nahayna waxaan ku qabsannahay inaan ka shaqayno oginta xoojinta dumuqradeedda hirgelinta xaquuqal insaanka waana waxa aan maanta u joogno ismaaciil waxaynu ognahay jabuuti ayaamahan waxaa saamayn weyn ku yeelatay dadweynaha gabadha yareed ee toddobiyo toban jirka ahayd ee reer jabuuti ee mahado daahir shire ee magaalada cali sabeexe sida bahalnimada koox kaloo ay dhalinyar ay ugu dileen waxaa tahay gudoomiyihii golaha qaran ee bulshada rayidka jamhuuriyadda jabuuti arrimahana halkan aad u joogtaan waxaa lagaga hadlayaa xuquuqda aadanaha sidii loo horumarin laha marka kaalintiinu maxay tahay arrimahan kulmay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan tacsiid tiirana ee gaadhsiinaya anoo ku hadlaya magaca guud ahaanba bulshada rayadka ee jamhuuriyadda jabuuti iyo ciddii arrinta tiiranadan loo leegtaba waxaan gaadhsiinayaa faamigii gaar ahaan hooyo iyo walaalihii ay ka baxday gabadhaasi waxaan kaloona xasuusinaya gabadhaasi in laga wala baxday waxay arrintaas nu noqotay lama arag lamama qabo waxaan ka odhan karaba way yar tahay haba saato waxaan kaloon haddana dee qofka kulli nafsu daa'iqa mawt si uu ku dhintaba waa si way dhimatay waxaynu ku dhimatay gacan gar daran sababtada la garanayn waxaasan naga filan dadweynaha reer jabuuti bulshada rayadka dowladda xukuumadda baarlamaanka ururada bulsho ee siiba dumarka gibi jamhuuiyadda jabuuti kuwala hadhin maanta waxaa looga qayb galay min maalinta arrintaasi dhacday ilaa maanta oon filayo aaskeedii inuu maanta dhacayey si mataqaanaaye buuxda waxaa la garab joogsaday faamigii arrintaana waa arrin ku dhacday jamhuuriyadda jabuuti geeri ku dhacday ee geeri faamii ku dhacday maaha waxaana waa wax mataqaanaa had iyo jeer baa annaku aanu ka shaqayno wacyiligeen balana aan ka samayno rabadaan muuse v o a jibuuti
markaa dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington haatanna bal aan ku nasanna xaggii heesaha walla kuma baylaasho xawaalaada waa ka
Abo i bai koba, siden ku
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeenna ayaad maqli doontaan qodobadaydin ku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida militariga maraykanka ayaa sheegay inay ugu yaraan sagaal mintidiin shabaab ah ku dileen duqayn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta soomaaliya taasi oo la fuliyey kadib markii shabaabku ay weerareen ciidamada dowladda soomaaliya war qoraal oo kasoo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay in sidoo kale ugu yaraan hal mintid oo ka mid a al-shabaab lagu dhaawacay weerarka weerarka oo la fuliyey iyada oo lala shaqaynaya dowladda soomaaliya ayaa waxa ay isniintii ka dhacay meel afartan kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qarax ismiidaaminaha ayaa lala beegsaday goob ay isugu soo urureen dad ka qaybgelaya olol doorasho oo ka dhacaysay bariga waddanka afghanistan halkaasi uu lagu dilay afar iyo toban qof soddon kalena lagu dhaawacay qaraxaasi oo ka dhacay degmada kama ee gobolka nangarhar ayaa waxaa lala beegsaday xafiiska mid ka mid ah musharaxiinta doorashooyinka baarlamaanka ee dhacaya labaatanka bishan oktoobar xaaladda musharax ah oo lagu magacaabo naasir muhman ayaan weli la ogeyn ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi yeeshee gobolkaasi ayaa waxaa ku xoog badan kooxaha tolobaan iyo daacish dowladda maraykanka ayaa u xaqiijisay dowladda faransiiska in ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso isbahaysiga uu faransiisku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag ee dalka maali xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka james mattis ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska in maraykanku uu sii wadi doono taageerada dhinaca sirdoonka iyo saanada ee uu u fidayo howlgalka uu faransiisku horkacayo hadalkan ayaa imanaya kadib markii ay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku ay hore u sheegtay in dib u qiimeyn ay ku samaynayso waxa ay ka yeeli doonto ciidamada ka jooga galbeedka afrika kadib markii dalka niger lagaga dilay afar askari oo maraykan ah sanadkii hore rajaxumo iyo jahwareer ayaa kasoo kordhaya jasiiradda ku taalla bartamaha dalka indoneesiya oo ay ku dhinteen ugu yaraan kun iyo laba boqol oo ruux oo dhulgariirkii sunaamiga watay ee jimcihii ku dhuftay halkaasi waxaa weli dhutanaya dadaalada lagu badbaadinayo dadka oo weli burburka hoostiisa ku jira iyadoo aan lahayn qalab culus oo lagu soo faago burburka kooxaha gurmadka ayaa baaraya burburka hoteelka rarow ee magaalada baluu oo la rumaysan yahay in ay ilaa iyo konton qof ay ku dhex go'doonsan yihiin
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington afar qof ayaa ku dhimatay kadib markii deegaanka gawaan oo ah soddon kilomitir u jira degmada hobyo ee gobolka mudug uu gaari ku gadoomay maanta tahliil xuseen kaahiya oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka islamarkaana ku sugan gawaan kana mid ah wadayaashii gawaarida ayaa wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isxaaq uga waramay sida ay wax u dhaceen gaarigaas seefku ahaa wuxuu ka soo baxay gaalkacyo cabaarihii shala galab labadii duurnimo aniga saakay nuskii saac ayuu wuxuu ku qallinay suulada gawaan meel u jirta hal kilomitir haye kabacdi gaarigaa khasaarihii soo gaaray afar nin oo dhimatay iyo laba nin oo dhaawaca afarta qofood dhimatay iyo labada dhaawaca dhammaan waxay ahaayeen dadkii rakaabka gaariga saarnaa maya dadkaas macnaha dhintay afarta ah waxay ahaayeen dad rakaaba iyo nin dhaawaca canug yaroo taambooy oo gaariga kiishbey ka ahaa gaariga maxaa laydinkugu sheegay sababta uu ku rogmaday gaariga macnaha darawalkii gaariga waday ayaa la kulmay cabdiraxmaan yar la yidhaahdo asaguna wuxuu ii sheegay gaariga markuu tuulada gawaan afkeeda hore ee uu soo gelayey ayuu wuxuu dabcaa inuu istaago oo beree qabto intuu geerka ka saaray dabadeedna markii uu marshadaa ka saaray gaariga wax aariyo ah oo uu ka waayay gaariga aariyadiisu bareegiisu aariyo ahaa haye alxamdulilah kabacdi gaarigii ilaa iyo tuulada gawaan uu dhex marayey wuxuu ahaa foollo waana bilaa bareeg okay kabacdi wuxuu kula dhacay meel magaalada hal kilomitir u jirta haye wuxuu sideeyey gaarigaasi rar gaaraya ilaa iyo shan iyo toban kan oo maxay ahaayeen waxay kala ahaayeen sibir iyo raashin halkee kusii jeeda gaariga hobyo ayuu kusii jeeda hobyo ma loo aanayn karaa wadada oo horay aan u hagaagsanaan jirin oo hadda la hagaajiyey dabcan waddadu ma arrinaba inaba la ekaatee kuma xirnayn arrintan dhacday kuma aysa xirnayn wadada hagaagtegin baashii wanaagsanaashaheeda iyo xumaashaheeda waxay ahaayeen wax maqaadiira oo qoran ma ahan markii ugu horreysay oo gaari ku gadoomo inta ee waddadu ay hagaagsan tahay marka sababta ma la dhihi karaa xawaaraha gawaarida oo aad u noqday kadib markii waddada la hagaajiyey maya waxaa la oran karaa waddadu haddeertan way hagaagsan tahay nacam laakiin sidii waddooyinka loo hagaajin jiray ama injineerada waddooyinka dhisaa ay wax u dhisi jireen meeshastan hadda baabuurkan ku gadoomay kuma ay macnaha la mid ma ahan waayo meesha saddex baabuur ayaa ku gadoontay oo isku hal meel ah haye gaarigi u horreeyey gaari wuxuu ahaa leylaha oo ay si aasi u kiraysan gaari kaleto waxaa ku xigay iskaradaha oo laga leeyahay hobyo gaarigii saddexaadna waa kan hadda ka waran ee, dadkii degmada deegaanka gawaan ma u gurmadeen maxaa loo sameeyey ee, gaarigii rogmadeen walaalow gaarigii dadka reer gowaan way u gurmadeen dadkii meydka ahaa ee meeshaas ku dhintay saasha allah u naxariistee way soo qaadeen waxay keeneen tuulada gowaan kuwii dhaawaca ahaana waxay la soo aadeen meel dabiib leh ayay la soo aadeen sida gaalkacyi oo kaleeto amase wisil gaarigii ma la hagaajiyo ma la toosiyey gaarigii haddeertan ayaa toosintiisa ku jirnaa meydkiina haddeertan ayaa waxaa ku jirnaa aaskiisii
kaasi waxa uu ahaa tahliil xuseen kaahiya oo ka mid a wadayaasha gaadiidka oo u waramayey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq halkaad kala socotaana waa v o a haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiiya
kulaanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalalka maraykanka iyo kanada ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis ka gaadheen heshiiskii iskaashiga ganacsi ee dalalka waqooyiga ameerika ay ku bahoobeen ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano naafta warbaahinta dalka kanada ayaa arrintan warisay heshiiskan oo la aasaasay bishii janawari ee sannadkii kii ayaa waxaa ku midaysan saddexda dal ee maraykanka kanada iyo meksiko ganacsiga dhex mara saddexdan dal ayaa gaadhaya hal trilyon oo dollar sannadkiiba madaxweyne trump ayaa markii uu xilka qabtay heshiiskan ku sheegay heshiis ganacsi kii ugu xumaa taariikhda trump ayaa sheegay inuu dal walba goonidiisa ula gorgortami doono isagoo run ahaana dhowaan heshiis la gaadhay dalka meksiko si uu culays ugu saaro dalka kanada haddaba intii heshiiskan ay maraykankiiyo kanada toddobaadkan wada gaadheen aynaan u gelin balaynu hortaagna waxaa madaxweyne trump uu heshiiskan oo afar iyo labaatan sanno jirsaday uu ku qoonsaday markii uu xilka qabtay waa kan doktor cabdilxafiid shaaciye oo maaddada dhaqaalaha ah ka dhiga jaamacadda kent state ee gobolka ohio heshiiska naafta oo taariikh ahaan marka la eego ah, la sameeyey kun sagaal boqol iyo sagaashamaadkii waxa uu caqabadaha ganacsi ee u dhexeeyey markaasi wadamada maraykanka canada iyo mexico ayuu meesha ka saarayay Ah, eh, arrintaasna guul ayay ahayd xilligaas heshiiskaasi waxa uu noqday mid u ogolaada wadamadaasi inay ay wax soo saarka ay badiyaan um, ilaa iyo midooda yurub uu markaasi oo ka weynaa u yimi marka xilligaasi marka loo eego heshiiskaasi wuxuu ahaa mid guul leh laakiin trump ah, markii ololaha sameynayay oo waxa uu ah, oo uu ku soo daray qodobada uu qoonsanayay oo uu uu ku diidanaa siyaasadda maraykanka marka isaga uma aysan caddayn ah, qodobo gooni ah uu ku diidanaa laakiin wuxuu lahaa way naga faa'iidaysanayaan oo oo oo warshadihii iyo wax soo saarkii waxaa lo- waxaa loo dhoofiyey tusaale ahaan mexico iyo canada em, dadka shaqaalaha maraykanku shaqa la-aan ayaa ku dhacday M- marka qoonsigaas ayuu watay eh, isla markii uu uu- uu- uu- uu loo dhaariyey ah, talada ayuu wuxuu amar ku bixiyey in markaa dib looga wada xaajoodo Waa gartay.
heshiiskan waa gartay marka wadaxaajoodkii waa la bilaabay waxaad mooddaa muddaa la ismari la'aa markii dambe wuxuu bilaabay inuu gooni gooni uu ula xaajoodo mexico ka bilaabay mexico maxay isla gaadheen ha mexico ayuu ka bilaabay waayo waxa uu markaasi aaminsanaa in mexico ay ka jilicsan tahay mowqif ahaan oo ay ka nugushahay ah, canada marka loo eego dhaqaale ahaan iyo sida ay ugu tiirsan tahay dhaqaalaha maraykanka marka canada waxyaabaha ay ay ka wada hadleen ay ku heshiiyeen oo waxay u badan tahay dhanka gawaarida gawaarida lasoo saaro oo oo halkan loo soo iibgeynayo oo canada soo saarayaan ugu yaraan boqolkiiba toddobaatan iyo shan qiimahoodu waa in maraykanka uu qaato ah, oo uu maraykanka lagu sameeyo oo qiimaha maraykanka ay leeyihiin midda labaad in shaqaalaha sameynaya ahi ee boqolkiiba afartan iyo shan ay yihiin shaqaale maraykana oo saacadiiba ku shaqeynaya ugu yaraan lix iyo toban doolar doolarka maraykanka marka waxyaabahaas oo uu oo markii horena ay ahayd tusaale ahaan qiimuhu lixdan iyo laba boqolkii inay maraykanka ay ka timaado ayay ahayd wuu ziyaadiyey sidoo kaleeto shaqaalaha oo ka shaqeynaya gawaaridaasna waa uu ziyaadiyey Ah, marka waa u suurta gashay ah, mexicana dan weyn ayaa ugu jirta inay maraykanka lasii ganacsato marka waa ay ogolaatay heshiiskaas arrintaasna waxay cadaadiska kusii ziyaadisay canada oo markaas sida aad sheegtayba ka maqnayd wadahadallada waa gartay hadda kanada iyo maraykanku sida ay warbaahinta kanada sheegtay heshiis bay gaareen heshiiskan eh, waad sheegtay dhinaca eh, baabuurta inay ahaayeen waxaan ognahay in tacriifad la saarayey eh, alaabo ka imanaysa kanada kanadana ay saas ku argoosatay marka heshiiska naafta waxyaabahaas ma ka hadlay oo ma xaliyey marka canada laga hadlayo canada ah, waxa ugu weyn oo muranka ugu weyn oo ka dhexeeya ma- eh, canada iyo iyo maraykanka oo heshiiskan ku saabsani waa waa suuqa caanaha iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo sida farmaajada oo kale marka ke- maraykanku waxa ay ay ay ka cabanayeen in suuqa canada ee caanaha uu ka xiran yahay beeraleyda maraykanka waana arrin jirta oo sax ah marka heshiis marka arrintaas ay ka wada hadleen hadda waxay marka heshiis ku gaareen in sidii hore si ka furfuran ay canada usoo dhaweyso beeraleyda ah, ah, maraykanka ee xagga caanaha caanaha si u iibgeynaysa ee sidii hore si ka furan ay usameyso taas waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee maraykanku uu guusha ka gaaray marka suuqii waa waa waa la furay inkastoo weli uu xad jiro oo aan la dhaafi karinin sidoo kale waxaa meesha laga saaray ah, he- waxaa laga saaray nidaam sicir oo markaas u daneynayay beeraleyda canada oo markaasna shi- fogeynayana beeraleyda maraykanka arrintaasna ah, meesha waa laga saaray marka sidoo kale gawaarida iyadana waa ay jirtaa laakiin eh, gawaaridu dhibaato weyn kama aysan jirin dhexdooda waxyaabaha canada ay hadda heshay waxaa kamid a in gawaarida aysan canshuur saari doonin dowladda maraykanka markii ay halkan usoo iibgeynayaan waxa kaloo ay ay ka wada hadleen oo heshiis ka gaareen marka uu ah, marka uu muran dhaco ganacsi sidee baa loo xalinayaa Ah, qodobka sagaalaad ee hadda heshiiskii naafta waxa uu dhigayay in wadanka haddii uu uu wax ka sheeganayo wadan kale uu toos u dacweyn karo qodobkaasi oo canada ay danaynaysay waa ay ku guuleysatay laakiin maraykanku isagana wuxuu ku guuleystay qodobka kow iyo tobnaad oo oo dhigayay awal in ganacsatadu iyaga oon dowlad soo marin in ay dacweyn karaan dowlad kale marka heshiiskaas eh, qodobkaas meesha waa laga saaray oo u danaynaya maraykanka M- Waa marka canada ha marka waxaa u muuqata waxaa u malaysaa in canada iyo maraykanka qolo kasta ay wax heleen waa gartay hadda eh, saan sheegnay mexico iyo maraykanku way wada hadleen toddobaadkan maraykanka iyo kanada ayaa heshiis gaaray marka siduu noqonayaa heshiiskii naafta ma magaciibuu sii wadanayaa oo sidiisu u soconayaa mise isbeddello muuqda ayaa ku yimid Eh, heshiiska naafta guud ahaan marka la marka la fiiriyo isbedel wuu ku yimid Ah, isbedel waa uu ku yimid marka laga hadlayo suuqa gawaarida oo oo maraykanka u danaynaya oo shaqa u abuuraya ah, shaqaalaha maraykanka sidoo kale nidaamkii muran muranada waxba waxbuu ka bedelayaa sidoo kale ah, eh, suuqa ah, caanaha ee ee ee canada hadda sidii hore si ka fiican ayay u awoodi doonaan inay wax ugu sii iibgeeyaan shaqaalaha maraykanka marka marka waxyaabahaasi waa waa nuxurka Ah, magacii waa laga bedelayaa waxyaabaha uu trump hadda kumana sheegan doono waxaa kamid a inuu magacii ka bedeli doono marka markii laga fiiriyo qaab ahaantaas iyo iyo iyo u ololeynta waa guul uu ka gaaray isaga ah, inuu magacii ka bedelo waxaa waxay ku magacaabeen u ah, u s m c a waxay unoqon doontaa arrintan arrin arrin uu kula hortago taageerayaashiisa oo uu ku faano in ah, in heshiiskii naafta uu meesha ka saaray oo heshiis cusub oo maraykanka keliya u danaynaya uu- uu- uu ku bedelay taasna xaqiiqa ma aha
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay dalalka maraykanka iyo kanada oo heshiis ka gaadhay qodobo la isku diidanaa oo ka mid ah heshiiska lagu magacaabo naafta oo u dhexeeya dalalka maraykanka kanada iyo meksiko intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonnana waxaan dhegaysan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdiisan dheere nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa v o a haatanna waxaad kusoo dhowaataan doodii gaabnayd waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan markaasi dhegaystayaal waa markaliya barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo ardayda gudaha wax ku barata soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid ah ay dhaqaalo jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan halka dhallinyaro dibadaha u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaasi oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka soomaaliya waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya sadaam maxamed sheekh cabdulaahi iyo sayid cali maxamed cali oo labaduba ah dhallinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka kenya waxaan ku bilaabayaa sadaam maxamed runtii yaasiinow aad baa umahadsan tahay adigiiyo howlwadaanada idaacadda v o e da laanteeda afka soomaaliga haddii aan fikradeyda ka dhibto barnaamijkan dadka gudaha soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho haddii la dhaho waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dowladda dhexe ee soomaaliya manaahiijtii dalka oo inta badan luntay iskuullada qaar oo ad arkaysid qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan qaar ay ingiriis wax ku barayaan qaarba ay luuqado gooni ku barayaan haddii qofku uu uu kasoo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha soomaaliya waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luuqado kale sii barto waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sareyso waxbarashada dalkeenna mana ahan macnaha inaan dalkeenna anugu aan wax ka sheegayo ama aan ceebeynayo laakiin waa waaqaca jira iyo sida anigu aan aaminsanahay waxaa kaloo dhibaatada kaloo jirta waxaa weeye manhajka soomaaliya ma mideysna dowladdu way isku dayday dhowaanahan inay manhajka midayso ha kasoo bilowdo dugsiga hoose dhexe laakiin weli kuma aysan guuleysan maamulo badan baa dalka ka jira manaahijtooda goonida ay isticmaalaan wakhtiyaashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashadii oon midaysnayn manaahijtii dalka lagu dhigayay oon la kontaroolin oo macnaha la tifaftirin oo yaa keenay xaggee laga keenay aysan jirin taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhallinyaradu ay ku biirto ururo diimeed iyo wax lamida maadaama oo manaahijta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manaahij aan waafaqsanayn maybe diinta islaamka ama dhaqankeenna ama wax badan ka gadisan manaahijteenna anagu aan degsanay
waa tahay sadaam maxamed oo kuu soo noqon doona marka waxaan u leexanayaa sayid cali maxamed cali oo isagu u ololeynaya inay ardaydu ay dalkooda aaminaan oo gudaha ay wax ku bartaan
waa mahadsan tahay yaasiin adiyo bada v o da intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlalayno waxbarashada soomaaliya aniguma oran karo waxbarashada soomaaliya gebi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aada u dambeysa ma oran karo way jidhaa caqabado laakiin dhanka kale markaan ka eegno waxbarashadu waxaay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan haba jirto in luuqado kala duwan ama adigoo af soomaaliya aan ahayn carabi iyo waxyaalo kale in dadku ay wax ku bartaan laakiin waxay koley taas kala siman yihin baan u malaynayaa ardada dibadda aadaysa oo kale laftarkooda markay tagaan luuqadooda hooy wax kuma bartaan luuqado kale wax ku bartaan ayaga laftarkoodu marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon kara maaha laakiin dadka dibadda aado dadka gudaha jooga waxay kaga fiican yihiin waxyaalo fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkooda wax ku baranayaan berri ka maalin waxay noqonayaan dad dalka koley fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan ama hadday xag amniyaad uga shaqaynayaan iyo hadday tahay xag waxbarasho iyo hadday tahay horumar intaba ay kusoo kordhin karaan laakiin qofka dibadda aaday oo kale isagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaaladda wadankii marka wax ku baranaya ka jirta arda fara badan oo soomaaliyeed oo dibadda wax ku barta waxaa ku dhacaa inay iska hilmaamaan baa waaqicigii dhabtaa wadankooda ka jiray oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay wadamada kale ku arki jireen oo ay wadankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax kasta lagu wada qaban karaa oo ayagoo arki jiray wadooyin qurux badan ayagoo arki jiray dhismayaal qurux badan waxaasoo dhan ayagoo arkaya ayagoo arkaan haddana wixii in durgadiiba hal maalin la wada gaari karo laakiin qofkii wadanka joogay wuxuu ogyahay dadkaas inay ku qaadatay muddo in halkaas ayaguna gaareen oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii wadanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan ayagoo waaqiciga ku qiimeynaya runtii yaasiinow jaamacadaha wadanka ma diidani inaan dhiirigeliyo laakiin hadarta haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manaahij la-aan awgeed waxaan aaminsanahay inay ay aada u dhib badan tahay in jaamacadaha wadanka wax lagu barto waxaad arkaysaa arday jaamacad soomaaliya soo dhameeyey oo haddana aan cilmigeedii lahayn waxaad arkaysaa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka ka qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo as- oo maybe ku qaatay ama yaan dhahna ku qaatay qaabaan sharci ahayn inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijtii marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha soomaaliya in waxaa in waxaa ka wanaagsan in dibadda wax lagu barto waxaa weeye hadeertan uma diyaarsana jaamacadaha S- soomaalidu in gudaha wax lagu barto way jirtay soomaaliya waqti waxbarasho loosoo doonin jiray markii laga tago dadka soomaaliya u dhashay laakiin hadeertan waaqaca jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeednimo waana dibudhac ay ku waxayna dibudhac ku keenayaan ardada soomaaliyeed ee wax ka barta
ee sayid cali hooyada soomaaliya waxbaad ugu barataa haatana kenya wax ku barataa miyaadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardaygii sida wanaagsan wuxuu soo bartay oo jaamacada rasmiga ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi aan raadka lahayn si markaasi ay uga turjubaan ee dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan culayska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha uu ka hadlayo ee sida horta een, arrinka ku saabsan kala saaridda dadka warqadaha een, raadka lahayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata kala saaritaankooda dadkaas een, runtii waxaan aaminsanahay in lagu kala saari karo een, aqoonta ay qof kasta uu leeyahay markii la miisaamo in la- la la kala saari karo labadaas qof oo qofna imtixaanka uu noqon karo qof marah oo ku guuleysta qofna uu noqon karo qof dibdhac sameeya so taas qiime- qiimeynteeda taasaan uga baxayna oo taasaan u daynaynaa Een, marka las- laga hadlayo een, habka iyo haykalka hadda ka diyaarsan ee soomaaliya ay dadku wax ku bartaan Een, anoo runtii xeerinaya weli inay caqabada jiraan haddana waxaan dareemaynaa in hadeertaan isku halayn wanaagsan oo fara badan ay jirto oo wadanka jaamacada dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore oo soomaaliya hore wax ugu bartay ay- dad ka mid a ay jaamacadaha em, sida muqdisho oo kale dib ay usoo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan baan baan mararka qaar aragnaa marka een, lama oran karo een, jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay een, dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqada beenta watee hal meel ah loo wada tuuro lama oran karo taasi markaas waxay runtii dibidhac iyo niyadjab ay ku- ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara een, dhibaatadaay wax kusoo barteen kulaylka wax kusoo barteen oo dalkooda si rasmi ah wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardada dibadda wax kusoo baratay Een, markii dhanka kale aan ka fiirinana ardadu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiya shara ay kasoo baxaan ay jaamacadaha ku biiraan waxaa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigoodu kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysa markaas nafsadooda haligi kara aysan ku dhaqaaqin ee ay ku aadaan een, habkii toosnaa ee dalkooda iyo dadkooda ay ku horumarin lahaayeen Ee, ugu dambayntii sadam waa dhici kartaa in dhallinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku habboonaa aanay helin laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya ee maxaad xal u aragtaa haddiiba aad is leedahay tayadii baa liidataa ee xaggii shaqo abuurkiina ee, laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadaha wax ku baranaya ee xalku muxuu yihi yasino xal- xalka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhallinyarada soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed ay wax ku barato in la helo dowlad iyo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa in la helo in maamulada dalka ka jira meeshuu doonaba ka jira ay mideeyaan imtixaanaadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanaadkooda shahaadiga ah caqabadaha ugu waaweyn ee hay- hadda haystana waa taas tan kaleete oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxaa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walbo iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo uu meeshuu doono kala imanayo in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto Een, runtii een, oo taasoo dhibaato weyn ku ah dhallinyarada soomaaliyeed waxaa laga yaabaa qofkii isagoo dalka wax ku bartay haddana manhajka uu qaatay uu xambaarsan yahay inuu manhaj dibadeed yahay marka een, waxaan kula dardaarmayaa dowladdu inay taas wax ka qabato dadka waxbarashada u olooleeya een, haddii kolley la isku dayana waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono anoo Een, halkan waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo fursadii shaqo waa in loo abuuro fursado kala duwan Een, intaas dhanka kale waxaan ku darayaa kuley een, midaynta manhajka soomaaliya aad buu muhiim u yahay dadaalo fara badanna dowladdu way wadaa dadkana een, kuwa dibadda wax ku baranayay iyo kuwa een, gudaha wax ku baranayay labadiiba waxaad moodaa in lagu eedeynayo manaahijta ay xambaarsan yihiin inay kuwa kala duwan yihiin laakiinse xalku wuxuu noqon karaa midayntii manhajka soomaaliya aad ayaad umahadsantay kuwaas waxay ahaayeen salaam maxamed sheekh cabdulaahi iyo sayid cali maxamed cali oo labaduba saxaafadda ka barta dalka kenya doodii gaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wadheere ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay haatana balaan ku wada nasanno quruxdii afrika iyo codkii xasan aadan samata
aynigeeda dumariyo asaakeedka mudane afar soqolgadoone edebiyo asruubiyo anshaxlagu haguugiye edebiyo asruubiyo anshaxlagu haguugiye abuurtii wacnayde ilaahay sameeye soomaalida hayde abuurtii wacnayde ilaahay sameeye soomaalida hayde kaadayran eeduhu ka awdan ceebuhu ka dayran eeduhu ka awdan ceebuhu idinmala rugtaadiyo irdahaad ku nooshahay alqummadu magaadho balayadu maadi idinmala rugtaadiyo irdahaad ku nooshahay alhummadu magaadho balayadu maadi ubaxii dalkaygiyo indha ku shibaati ubaxii dalkaygiyo inda ku shibaati inantii arligaay aragii waddankaay
heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka xasan aadan samatar ee quruxdii afrika ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadeedoodii ka mislaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo